بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عسر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم baabu mufsidaati sala baabu mufsidaati asalaati salaada waxyaabihii fasaadinayay oo halaynayay ayuu u baab yahay sunno iyo waajib waxay rabtaa ha ahaatee waxyaabihii salaada fasaadinayey waxyaabihii burinayey salaada oo qofka salaada ka burinaya ayuu u baab yahay almufsidaatu kuwa haleeya salaada oo salaada fasaadiya salaada buriyaahi in qaaranad haddii ay la xidhiidhsato mufsidaadaasi takbiirata alixraami xirashada takbiirteedii haddii ay la xidhiidhsato falaa tancaqidu salaatu salaadiiba ma guntamayso macahaa mufsidaadala mufsidaada ala jirirkeeda waxyaabaha salaada buriyaahi haddii ay la xidhiidhsadaan takbiirtii salaada lagu xidhanayay ee salaada ugu horraysayba maba guntamayso salaadu marka horeba oo maba xirmaysaba allahu akbar markii uu sii odhanayey ayaa cawradii sifaydantahay isagoo cawradii sifaydan tahay iyo allahu akbartii uu yidhi ayaa xiriirsaday maba ansaxayso salaadaasi maba guntamayso weeyaan maba xirmayso almufsidaatu kuwii salaada fasaadinayey oo salaada burinayay in qaaraad haddii ay la xidhiidhsato mufsidaadaasi takbiirata alixraami xirashada takbiirteeda hadday la xidhiidhsato allahu akbarta lagu xirto falaa tancaqidu maba guntamayso asalaatu salaadii macahaa mufsidaada alla jirkeeda ma guntamayso wa in dara'at haddii ay soo darriso oo ay soo korodho mufsidaadu bacda dukhuuli gelidda kadib fi salaati salaada la galo abdalat way burinaysaa mufsidaaduhaa salaadii haddii laakiin waxyaabahan salaada buriyaahi ay soo darriyaan oo ay soo kordhaan oo ay yimaadaan salaada markii la gudagalay kadib salaadii way burinayaan allahu akbartii lagu gelaya haddii ay la xidhiiraanna maba guntamaysaba salaadii haddii ay markii salaada la galo oo la xirto kadib waxyaabaha salaada buriyaahi ay ku yimaadaan qofkii salaada tukanayeyna salaadii bay ka burinayaan waa intaas wa in dara'at haddii ay soo darriso mufsidaadii bacda dukhuuli gelidda kadib fi salaati salaadii la galo abdalat way burinaysaa mufsidaaduhaa salaadii bay burin wa hiya mufsidaadu kuwa salaada buriyaahi kasiiratun waa mid fara badan fa minhaa waxaa ka mid ah alkalaamu hadalkii alcamdu ee kaska ahaa walow qaliilan walow kaana qaliilan mid yarba haba ahaada hadalkaasiye waalficlu ficilkiibaa ka mida iyo dhaqaaqii alkathiiru ee badnaa falkii badnaa walow sahwan halmaanba ha ku dhacee waxaa ka mid a waxyaabaha salaada buryaahi way badan yihiine waxaa ka mid noqonaya hadal qofkii uu salaadii dhexdeeda ku hadlo hadalkaasi wuu burinayaa salaadii mid yarba ha ahaadee ma kala qaadna hal xarafa haddii uu ku dhawaaqo qofkii salaada tukanayey xarafkaasoo macno leh ama laba xaraf uu ku dhawaaqo macno ha lahaadeen ama yaysan lahaane salaaddiisii way buraysaa hal xaraf oo macno leh ayuu ku dhawaaqay qi ayuu yidhi qi qaafkaa hoos dhigan ayuu ku dhawaaqay qaafkaa hoos dhigan oo qi ah macno ayuu leeyahay luqada carabiga waqaa waa dhowray yaqii waa dhowrayaa qi dhowr weeyaan ilaali waxaas qi haddii uu yidhaahdo halkaa xarafa uu ku dhawaaqo salaaddiisii way buraysaa laba xaraf haddii uu ku dhawaaqo ama macno ha yeesheen labadaa xaraf ama yeesan lahaane salaaddiisii way burinayaan xilligii hore ee islaamka bilowgiisii hadalku salaada ma burin jirin waa la iska hadli jiray markaasaa iyadoo salaada lagu jiro buu qof weliba wuxuu la hadlayay qofka kale ee u dhow waa xadiidkii macruufka ahaa saxaabigii wuxuu yidhi qof walba saaxiibkiisa u dhow ayuu iskala sheekaysan jiray salaada dhexdeeda markii ay soo degtay aayadda qur'aanka ah ee ah xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusdaa waqumuu lilahi qaanitiin nuhiinaa can umirnaa bisukuuti wa nuhiinaa can ilkalaam ayuu yidhi saxaabigii waxaana la faray markii aayadda qur'aanka ay soo degtay inaan aamusno waxaana nala ka reebay hadalkii hadalkiina waa naloo diiday aamusna waa nala faray weeye markii aayadda qur'aanka ay soo degtay maxaa yeelay salaadu kalaam kale maba qaadi kartaba maba so maba soo geli karaa hadal kale salaada dhexdeeda dikri iyo duco iyo qira qira qur'aan la akriya maahane wax kale maba soo geli karaanba hadalkii baa burinaya marka ha yaraada hase badnaadee waxaa kaloo burinaya ficilkii badnaa ficiladii badnaa saddex xarako oo xiriir ah qofku haddii uu la yimaado salaadiisii way buraysaa saddex dhaqdhaqaaq oo isku xigta hadduu gacantiisa sidaa u dhaqaajiyo midda kalena u dhaqaajiyo ama iyadii soo celiyo ama usaa yidhaahdaba saddex dhaqdhaqaaq oo isku xigta haddiiba qofku uu sameeyo salaadiisii way buraysaa maxaa yeelay waxyaabahaas oo dhani waxay goynayaan salaada nadmigeedii nidaamkii salaada ayay goynayaan bal waxayba odhanayaan fuqahadu mucdamulbadan haddii uu dhaqdhaqaajiyana waa la mid jirkiisa inta badan haddii uu dhaqaajiyo hal marah la mid bay noqonaysaa saddexdii xaraka oo kale ayay noqonaysaa waaba ka sii daran tahayba hadduu hal mara qofku u dhaqaajiyo jirkiisa intiisa badan bootin iyo waxaas iyo hadduuba sameeyana iska baddaaba oo halkan oo kale inta ka boodo oo xaggoo kale ku dhaco waxyaabahaas oo dhan salaada nidaamkeedii ayay goynayaan in la iska ilaaliyo dhaqdhaqaaqa ayaa lagama maarmaana marka si aan salaadu kaaga burin marka aad salaada geshid in khushuuc lagaa helo dhaqdhaqaaqana aad iska ilaalisid damaantay waxaa la yidhi salaada allahu akbarna waa lagu galaa salaamna waa looga baxaa wax kaloo ay ku burtaba lama arko markaasaa sidii la doonaba la yeelayaayo la iska dhaqdhaqaaqayaayo waxaad arkaysaa teleefonka inta gacanta kala soo baxo qof oo sidaa u fiiriyo qofkii soo wacayo codka ka xiro haddana uu jeebkii ku celinayo sidaa unbaa maanta o dhan garka iyo laiska la iska firanayaayo qofku isagoo dhanba saas u dhaqdhaqaaqayaayo uu u takara dhabanayaaba gebi ahaantiisaba waxyaabahaas oo dhan salaaddii ayay buriyaan marka hadalkiibaa burinaya dhaqdhaqaaqiibaa burinaya hadalkii ayaa burinaya marka la odhanaya waa midii hadda aynu sheegnay siiraxyada iyo waxyaabahaas iyo in la iska ilaaliyo ayaa la doonayaa maxaa yeelay haddiiba cod uu kaa soo baxo laba xaraf ba kaa soo baxday iyo wax lamid ihi salaadiiba way kaa burta hadda maanta o dhan haddii kuuq iyo kaaq lagu hayo oo la riiraxyoonayo qof waliba uu kuuqda isaga hayo isagaa salaad ku jira qofkaa isaga ah in la iska dhowra ayaa laga maarmaana waxyaabaha salaada buriyaa fa minhaa waxaa kamid ah waxyaabihii salaada halaynayay alkalaamu hadalkii alcamdu ee maagga ahaa kaska ahaayo qofku si ulakaca uu u hadlayey walow qaliilan mid yarba ha ahaada hadalkaasiye waalficlu ficilkiibaa ka mid ah alkasiiru ee badnaa dhaqdhaqaaqyadii badnaa iyo ficiladii badnaa walow sahwan halmaanba ha ku dhaco ficilkaasiye waalxadathu xadadkiibaa ka mid ahoo salaada burinaya alakbaru kiisii weynaa iyo walasqaru kiisii yaraaba xadad kii weynaa iyo kii yaraaba wax weesaqaad waajibiya haddii qofka ay ku yimaadaan isagoo salaadii ku jira ama wax alla iyo wax qubays waajibiya ay ku ay ku yimaadaan oo xadadkii weynaa ah salaadiisii way burtay waalxadathu xadadkiibaa ka mid ah alakbaru kii weynaa iyo awil asqaru kii yaraa wa xuduuthu najaasati najaaso soo darinteed baa ka mid ah waxyaabihii salaada burinayay allatii najaasadaasoo laa yucfaa aan la cafinayn canhaa xaggeeda najaaso aan la cafinayn oo qofkii ku soo darrisa ayaa ka mid a waxyaabaha salaada burinaya in lam tulqa xaalan sidaas waa kuwii ku darayay kutubaha qaarkood waa haddii aan najaasadaas degdeg loo tuurin najaaso qallalan bay ahayd maradii bay uga dhacday uu ku tukanayay tusaale ahaan asagoo najaasadiina aan taabanayn aanna xambaarayn najaasadii ayuu najaasadii haddii uu degdeg isaga tuuro salaaddii ka buri maysa markaas maradii bay najaaso qallalan uga dhacday meeshii najaasadu ay ku dhacday meel ka sokaysa inta qabto ayuu sidaas hal mara u tuurayaa salaaddii ka buri maysa markaas wa xuduuthu najaasati najaaso soo darinteed bay ku soo darinteed bay ku buraysaa allatii najaasadaasoo laa yucfaa aan cafinayn canhaa xaggeeda waasalaamu salaamo naqsi bay ku buraysaa camdan si ulakaca loo salaamo naqsado fii kayri maxallihi salaamka maxalkiisii meelaan ahayna lagu salaamo naqsado meeshii lagu salaamaysanayay oo salaada looga baxayey meel aan ahayn ayuu si ulakaca u salaamo naqsaday oo assalaamu calaykum uu yidhi way ka buri salaadii waa si ulakacahoo qasada haddii uu u salaamo naqsado si halmaana haddii uu u salaamo naqsado salaaddiisii ma burayso saddex ragca markii uu tukaday ayuu intays yidhi war dhamaystay salaaddii ayuu assalaamu calaykum yidhi ama salaadu laba atixiyaad bay lahayde ataxiyaadkii hore markii uu dhammeeyey ayuu si halmaan ahoo sahwiya uu assalaamu calaykum u yidhi salaamtaas uu sahwi ahaan u salaamo naqsaday waxba dhibi mayso weeyaan laakiin si camdiyahoo maag ah oo ulakaca haddii uu ku salaamo naqsado meeshii lagu salaamaysanayey meelaan ahayn oo atixiyaadkii ugu dambeeyey fadhigii ugu dambeeyey meelaan ahayn haddii uu ku salaamo naqsado si ulakacana uu assalaamu calaykum u yidhahdo o u salaamo naqsado salaaddiisii way buri markaasna wasalaamu salaamo naqsi baa ka mid a camdan si ulakaca loo salaamo naqsado fii kayri maxallihi maxalli salaami salaamta maxalkeedii meelaan ahayna lagu salaamaysto salaaddii baa ku buraysa ayana wa ficlu shayin shay la sameeyo ayaa salaaddii waxyaabihii burinayay ka mid a shaygaasoo min al arkaani rukniyaalkii ka mid a arkaantii alficliyati ee ficilka ahayd camdan si ulakacana loo sameeyo fii kayri maxallihi shaygaa maxalkiisii meelaan ahayna lagu sameeyo waxaa ka mid a waxyaabaha salaada burinaya inuu qofku la yimaado rukni ka mid a arkaantii salaada ee ficliyada ahayd uuna kula yimaado meeshii loogu talagalay meelaan ahayn salaaddii buu burinayaa kaasina maxaa ka mid a tusaale ahaan sujuuddii waa rukni arkaanta ficliyada ka mid ahoo ficil ahaan loo sameeyo sujuudda maxalkeedu waa xaggee goormo ayaa la sujuudaa ictidaalka kadib ayaa la sujuudaa markuu samic allahu yidhaahdo uu rukuucda ka laabto uu ictidaalo kabacdi in la sujuudo weeyaan sujuudda booskeedu ee wuxuu sameeyey inta rukuucay markuu rukuucdii dhammaystay tusaale ahaan isagoo aan ictidaalkii la imaan ayuu sujuuddii aaday oo uu sujuuday ama faatixadii sidii uu aqrinayey markuu faatixadiiba dhammeeyey isagoo rukuucii ictidaal aan midnaba samayn ayuu sujuuddii iska sii watay oo uu sujuud aaday tartiibtii arkaanta ayuu ka tegey marka tartiibtii arkaanta ayuu ka tegey salaaddiisuna way buraysaa markaas arkaantaa uu kala hormariyey iyo ruknigaa ficligaa ee uu kula yimid meeshiisii meel aan ahayn ayaa salaaddii ka burinaya wa ficlu shayin shay la fala ayay ku ayaa ka mid a waxyaabihii salaada burinayey shaygaasoo min alarkaani arkaantii salaada ka mid a arkaantii alficliyati ee ficliga ahayd ruknigii ficliga ahaa weeyaan marka xaggee buu ku sameeyaa camdan horta si ulakacana uu u sameeyo fii kayri maxallihi booskiisii meelaan ahaynna uu ku sameeyo wakaasaa salaaddii ayaa uga buraysa marka rukni ficliyaha la yidhiye arkaantii qawliga ahayd salaamtii maahana intii kale haddii uu uu kala hormariyo waxba uga buri mayaan ayada tusaale ahaan wariddatu diinka laabashadii baa ka mid ah walciyaadu billaah ilaah baynu ka magan galnay oo magangalku ilaah buu ahaado ilaah baynu ka magan galnaye diinka laabashadii baa ka mid a qofkii uu ridoobo diintii islaamkaba uu ka baxo isagoo salaaddii ku jira ayuu salaaddii dhexdeeda ku ridoobay salaaddiisii way buraysaa ilaa xeradii oo dhan xeradii islaamkaba wuu ka baxaye wankishaafuulcawrati cawrada faydmideedii baa ka mid a waxyaabihii salaada burinayey lilqaadiri kii awoodayna xalay u sugnaatay cala satri asturka awooday qof awoodo cawradii inuu asturto oo helaya waxuu cawro ku asturto ayaa maradii uu cawrada ku asturanayey maradii uu cawrada ku asturanayey ayaa ka faydantay salaaddiisii waa buraysaa hadduusan degdeg u asturin dabayshii iyo waxbaa inta u timid bay maradiiba ka bitisay oo maradiisii kor uga qaaday degdeg buu u asturay isla markiiba cawradii u qariyey salaaddii ka buri maysa markaas laakiin haddii cawradiisu ay faydanto si degdegana uusan u asturin salaaddiisii way buraysaa maxaa yeelay shuruuddii salaadda ayaa waxaa ka mid ahaa satrul cawra inuu cawrada qariyo ayaa ka mid ahayd wa inkishaaful cawrati cawrada faydmideedii baa ka mid ah waxyaabihii burinayey lilqaadiri xaal uu u sugnaaday inkishaafkaasi kii awooday cala satri asturka awooday kii markii horeba aan asturba awoodin oo aan heli karinba wax uu cawraba ku asturto iska tukanayey kaas hadda awal baaba cawradiisii bannaanayd laakiin kii awooday oo heli karay wax uu cawrada ku asturto haddii cawradiisii ay faydanto salaaddiisii waa ka buraysaa hadduusan degdeg u asturin wa takhyiiru niyati niyadii oo la beddelo ayaa ka mid ah waxyaabihii salaadu ay burin salaada burinayey niyadii uu salaada ku galay qofkaani ilaa uu salaadii ka baxo oo uu salaamo naqsado niyadaasi inaysan isbeddelin baa la rabaa haddii niyadaas takyiir uu ku yimaado iyo isbeddel salaaddiisii waa ka buraysaa oo maxay tahay isbeddelka niyada ku imaanayaa wuxuu is yidhi salaaddii inuu ka baxo ayuu niyooday oo salaadan kaba baxo goobuu is yidhi markaasayba salaaddii ka buraysaa wuxuu is yidhi haddii arrintaasi ay dhacdo ama hebel u yimaado inuu salaaddii goynayo salaaddii uu ka baxayo ayuu niyooday way ka buraysaa sidoo kale waa shakiyey oo wuxuu yidhi salaadda ma sii wadataa waa taraduday baan uga jeedaa salaadda ma sii wadataa mise waa ka baxdaa ma sii wadataa mise waa ka baxdaa niyadiibuu sidaas u celceliyo u labalabeeyey salaaddiisi way buraysaa markaas saddexdaa masaleba salaaddii way way uga buraysaa maxaa yeelay niyadii uu salaada ku galay oo la rabay inuu joogteeyo oo wax isbeddelihi aysan ku imanin sidii uu salaada ugu galay niyadan uu niyadiiyo joogto uga baxo niyadii ayuu beddelay oo marna wuxuu niyooday inuu salaadanba kaba baxayaba marna salaada ka bixideedii buu wuxuu ku xiray iyo salaada goynteedii buu tacliiq ku xirayoo shay uu ku xiray waxaase hadday dhacaan inuu salaada ka baxayo marna waa ku laalaabto talow salaada ma sii wadataa mise waa ka baxdaayo waad goysaa intaba way ku imaan karaan marka niyadii inuusan beddelin ayaa la doonayaa salaadan uu ku galay wa takhyiiru niyati niyadii oo la beddelo oo la dooriyo ayaa ka mid ah waxyaabihii salaada burinayay niyadii oo la dooriyo wataxawulu ka wareegid baa ka mid ah canilqiblati qibladii laga wareego bisadri xabadkana uu uga wareego oo xabadkiisi uu ka leexiyo qiblada qofkii tukanayey haddii uu qibladii ka leexdo oo xabadkiisii uu qiblada ka leexiyana salaadiisii way buraysaa camdan si ulakacana camdan si ulakacna uu qibladii uga wareego ilaa fii salaati shiddati alkhawfi cabsida darnaanteeda salaadeedii maahana salaatulkhawfkii iyo wanaafilati safari safarka sunnadiisii labadaas salaadood maahane sida kale qofku inuu qiblada qaabilo istiqbaalulqibla shuruuddii salaaday ka mid ahayd aynu soo marnay inuu marka qibladii ka leexdo oo qalbigiisii iyo xabadkiisii uu qiblada ka leexiyo salaaddii baa uga buraysa hadduu wejigii keliya leexiye madaxii uu dhinac u dhaqaajiye uu dhinacyada sidaa u fiirfiirinayo waxba ka buri mayso ee meesha haddii uu qiblada ka leexiyo oo uu qiblada ka jeediyo salaadu ay ka buraysaa xabadkiisa weeyaan xabadkiisaas iyo sii jeedkiisaas uu sidaa qibladii ugu jeedo haddiiba uu ka leexdo salaaddii way ka buraysaa madaxa iyo laakiin haddii uu dhaqaajiyo oo xagga fiiriyo dhinaca u jeesto ama dhinaca u jeesto salaaddii ka buri mayso weeyaan oo qibladii kama leexan labadan salaadood marka salaatulkhawf haddii ay tahay hadda kayfa amkana waa tii loo tukanayay si alla iyo sidii u suurowda markii dagaalka inta la isdhex galo cabsidu ay badato oo birtu ay qoydo kayfa amkana si alla iyo sidii u doono u suuragala ayuu u tukanayaa markaas naafilatu safar qofku haddii uu safar yahay ee uu daabad saaran yahay ama uusan saarnaynba oo salaadii sunnada ahayd uu tukanayo kaasna inuu qibladii ka jeesto way u bannaanayd walow meelaha qaar iyo arkaanta qaar markii uu samaynayo ay lagama maarmaan ahayd inuu qiblada qaabilo labadaas salaadood ma ahane inta kale haddiiba uu qibladii ka leexdo salaadiisii way buri wataxawulu ka wareegid baa ka mid a waxyaabihii salaada burinaya can ilqiblati qibladii laga wareego bisadri xabadkana uu uga wareego xabadkiisii uu ka wareejiyo qiblada camdan si urakacana uu uga wareego ilaa fi salaati shiddati alkhawfi cabsida darnaanteeda salaadeedii maahane iyo wa naafilati safari safarka sunnadiisii baabu salaati aljamaacati salaaddii jamaacada jamaacada salaadeedii ayuu u baab yahay salaaddii oo lagu tukanayay jamaacada taas ayuu u baab yahay hiya salaada jamaacadu fardu kifaayatin iska kaafin faradkeed weeye calaa ahlilbaladi magaalada dadkeeda ayay ku tahay fardulkifaayo xugumkeedu waa fardulkifaayo oo dadkii meel beleda deggan oo magaalo deggan ayay fardulkifaayo ku tahay waa raggii xorta ahaay oo aan addoommada ahayn muqiimiinta ahaay oo meeshaa degganaa dhar ay cawradooda ku asturtaanna heli karay in ay salaada addaha ay fardulkifa in lagu tukado jamaaco oo jamaaco meeshaa laga oogo oo dadkii qaar ka mid ihi haddii ay sameeyaan oo jamaacadii oogaan inta kalena dembigii wuu ka dhacayaa marka waa fardulkifaaya in calaamadii iyo shicaarkii salaada la muujiyo iyo salaadii jamaacadu fardu kifaayatin iska kaafin faradkeed weeye calaa ahlilbaladi magaalada dadkeedii dadkaas ayay fardulkifaayo ku tahay fardulkifaayadu waa shaygii dadka qaar haddii ay sameeyaan inta kale dembigii uu ka dhacayo haddii dadkii oo dhan ay ka tagaan oo iska daayaana la dembaabayo weeyaan wa yajibu waxaa ku waajibaya calayhim ahlu beledkii waa raggii xorta ahaa ee qaangaarka ahaa ee aan musaafiriinta ahayn cudurdaar kalena aan lahayne wa yajibu waxaa ku waajibaya calayhim dushooda iqaamatuhaa salaaddii jamaacada la oogiddeeda fii maxallin meel lagu oogo maxalkaasoo daahirin mid u muuqda ah linnaasi dadka meel dadka u muuqata meeshaasoo laa yastaxyi uusan ka hishoonayn axadun qofna min dukhuulihi geliddiisa waxaa lagama maarmaana haddana oo waajib noqonaysa salaaddii jamaacada in lagu oogo meel muuqata guryaha iyo in lagu qarsado ayaa la diidayaa calaamadii iyo shicaarkii in la muujiyo ayaa la rabaaye in lagu oogo marka meel meeshaasoo meel dadka u muuqata oo aan qarsoonayn meeshaasoo haddana meel gaar loo leeyahay oo dadka qaar ay ka xishoonayaan inay galaan iyo aysan ahayn guryadadoowa khaasa iyo oo dadka qaarkood ay ka baqayaan oo ay ka xishoonayaan inay galaanna waa inaysan ahayne meel un dadkii u dhaxaysa ay tahay wa yajibu waxaa ku waajibaya calayhim ahlubeledkii dushooda iqaamatuhaa jamaacadii lagu oogiddeeda fii maxallin meel lagu oogo maxalkoo daahirin u muuqda linnaasi dadka kaasoo laa yastaxyi uusan ka xishoonayn axadun qofna min dukhuulihi geliddiisa meel in la galo aan qofna ka xishoonayn sunnatu sunnaduna waxay tahay an yusalliya inuu tukado ashaksu shaksigii jamaacatan jamaaco inuu ku tukado ayay sunnadu tahay walow maca ahlihi ahladiisa la jirkoodaba ha ku jamaacaysto ha ku tukadee xaaskiisa iyo ilmihiisaba ha la tukadee inuu qofku jamaaco ku tukado sidaas ayayba sunnadu tahay maxaa yeelay salaada jamaacadu salaada kale ee goonida loo tukado toddoba iyo toddoba iyo labaatan derajo ama shan iyo labaatan derajo inay dheer tahay buu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba way sheegeen axaadiistu wasunnatu sunnadu waxaa weeye an yusalliya inuu tukadaa shaksu shaksigii jamaacatan jamaaca inuu ku tukado walow maca ahli beytihi gurigiisa dadkiisa dadka alla jidhkoodaba ha ahaatee oo alla tukadee haba ku jamaacaysta ahlu beytkiisa waa gurigiisa dadka ku suganoo haweentiisa iyo ilmihiisa iyoba hala jamaacaystee inuu in salaaddii jamaaca ku tukado sidaas ayay sunnadu tahay wayajibu waxaa ku waajibaya cala almuqtadii midkii imaamka ku dayanayay an yanwiya inuu niyoodo aljamaacata jamaaca inuu niyoodo waaliqtidaa ama iyo dayasho inuu niyoodo awil iqtidaa weeyaan ama dayasho inuu niyoodo aw weeyaan meesha waliqtidaa ayuu qorayaa matnigu halkaana sheekhu wuxuu ka gudagelayaa shuruudii jamaacada mar baa haddii salaada la tukanayaa ay jamaaco tahay oo imaam iyo ma'muum ay meeshii soo galaan shuruudda laga doonayo ruuxa ma'muumka ah ee imaamkan ku daba xiran shuruuddaas ayuu wax ka sheegayaa ilaa sagaal shardi ayaa la sheegaa marka taas ayuu wax ka sheegi doonaayo wuxuu yidhi shardiga koowaad waxay tahay ma'muumka waxaa waajib ku noqonaya inuu ma'muumnimo niyoodo inuu imaamkan ku jamacaysanayo ama imaamkan uu ku dayanayo inuu niyoodo ayaa waajib ku ah ama imaamka miya isaga waa loo sunneeyaa liyaxuuza fadiilata aljamaaca si jamaacada fadligeeda iyo ajrigeeda uu u helo isna waa loo sunneeyaa imaamnimo inuu niyoodo afar mas'alo afar meelood oo imaamka ay waajib ku tahay inuu imaamnimo niyoodo taasna waa tii safinaha uu sheegayey oo salaaddii jumcada haddii ay tahay iyo salaaddii mucaadada ayada uu jamaacada kusoo celinayay iyo salaaddii uu ku nadiray in uu jamaaco ku tukado uu ku nadiray iyo salaadahaas iyo salaaddii madarka loo soo hormarinayay miyay ahayd tii afraad afartaas salaadood imaamku inuu imaamnimo niyoodo ayaa waajib ku ahayd oo jamaaca la-aanba maba ansaxaynba afartuba sidaasay waajib ugu noqotay marka inuu imaamnimo niyoodo laakiin salaadahan caadiga jamacna way ku asaxaan furaadaha in loo tukado iyo gooni goonina way asaxaysaa marka imaamku inuu imaamnimo niyoodo ay khasab ma ahaan waa loo sunneeyaa laakiin ma'muumka ayay lagama maarmaan u tahay ay waajib ku tahay inuu ma'muumnimo niyeysto iyo dayasho uu ku dayanaya imaamkan imaam uusan ku daba xirnayn oo uusan niyo la imaan ee uusan salaadiisii ku xiran haddii uu iska daba galo afcaasha uu ku raaco oo wax badanna uu sugayo imaamkan oo uu mutaabaco sidaasoo u sameeyo markaa salaaddiisiiba way ka buraysaa wayajibu waxaa ku waajibaya waa shardigii koobaad cala almuqtadii midkii dayanaya oo imaamka ku dayanayay waa ma'muumkiiye an yanwiya inuu niyoodo aljamaacata jamaaca inuu niyoodo awil iqtidaa ama dayasho imkaan uu ku dayanayo inuu iqtida niyoodo ayaa lagama maarmaan noqonaysa wa an yaclama shardigii labaad wa an yaclama inuu og yahay baa baa waajibaya wa an yaclama inuu ogaado ayaa waajibaysa ma'muumka muqtadiga ahi afcaala alimaami imaamka ficiladiisa inuu ogaado ayna waa waajib waa shardi imaamka dhaqdhaqaaqiisa inuu la socdo iyo intiqaalaadkiisa guurguuridda imaamku uu sujuuddii iyo rukuucdii iyo haba meelu guurayo marna istaag iyo marna fadhi uu meelahaas aadayo guurguurka iyo dhaqdhaqaaqa imaamka inuu la socdaayna waa shardi sidee buu ku ogaanayaa imaamkiibuu arki karaa ama saf buu u jeedaa imaamkii arkaya ama safkaa qaarkiibuu arkayaa ama codkiisiibuu maqlayaa qofkii muballiqa ahaayee imaamkan codkiisa dadka gaarsiinaya ayuu maqlayaa si kastaba ha ku ogaadee inuu imaamkiisa dhaqdhaqaaqiisa la socdaayna waa shardi wa an yaclama inuu og yahay baa shardiga afcaala alimaami imaamka ficiladiisa waa shardigii labaad shardiga saddexaad wa an yutaabica ma'muumku inuu raaco ayaa shardiya hu imaamka fiihaa afcaashii uu ku raaco ma'muumku inuu imaamkan ku raaco ficiladiisa ayaa waajib noqonaysa oo iqtidaa uu la yimaado ficiladii uu ku raaco mar walbaba innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loogu talagalay in lagu daydo ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu raaco marka ayaa lagama maarmaan ahoo imaamkiisa uu raaco maxaa la diidayaa inuu imaamkii khilaafo oo maxay tahay saddex ficil buu wuxuu ku khilaafay oo imaamkii uu kala hormaray laba rukni buu kala hormaray imaamkiisii kuwa dheerdheer iyo kuwa gaagaaban waxay rabaan ba ha noqdeen salaaddiisii waa buraysaa waan gaari doonaa shardigaas ee kani waxa weeyaan asna waa ka agdhow yahaye mutaabaca ayaa laga rabaa imaamkani uu ma'muumkiisa raacayo xirashadiisu inay xirashadiisa ka dambayso taas ayaa laga rabaa waxaa ka dhalanaysa marka ayana meesha ka imaanaysa in imaamkan iyo ma'muumkan labada salaadood ay tukanayaani ay yihiin laba salaadood oo isku nadmiya laba salaadood oo iswaafaqsan oo isku nooca inay yihiin ayaa lagama maarmaana ee haddii imaamku uu janaaso tukanayo mid salaad caadiya tukanayaahi lama tukan karo maxaa yeelay isku nidaamba ma ahanba sujuud iyo rukuuc iyo ayaa laga rabaa salaada caadigaa janaazaduna midnaba ma leh labadooda salaadood waa in nidaamkooda uu iswaafaqsan yahay marka waxaa kaloo ayana meesha laga fahmayaa oo ka imanaya shardigii kale oo ahaa ma'muumkan haddiiba la yidhi imaamkiisa ha raaco inuusan imaamkiisa ku khilaafin shay sunna ah shaygaasoo in lagu khilaafa imaamka ay fool xun tahay ficlan watarkan inuu waafaqa ayaa la doonaya oo maxay tahay imaamkii baa wuxuu ka tegey tusaale ahaan atixiyaadkii horena imaamkii ka tegey ma'muumkii kuma khilaafi karo shaygaas inuu ku raaco asna uu ka taga ayaa lagama maarmaan imaamkiisii baa wuxuu sameeyey aayatu sajda ayuu inta akhriyey wuu imaamkii sujuud aaday ma'muumkii kama hari karo inuu raaco ayaa lagama maarmaana waa shay sunna ah oo ma'muumkan inuu imaamka ku khilaafo uga daba marayna ay foolxumo keenayso oo isku xirnaantii imaamka iyo ma'muumka ay foolxumo ku keenaysa weeyaan inuu raaco ayaa lagama maarmaa ficlan watarkan hadduu imaamku sameeyo iyo haddii uu ka tagaba shaygaa sunnada ah mar walbaba ma'muumku inuu imaamka raaco ayaa lagama maarmaana oo haddii imaamkiisii uu ka tago atixiyaadkii koowaad asna inuu raaco lagama maarmaanayo keligiis kuma hari karo aayatu sajda imaamkii akhriyey ficlan watarkan waa inuu ku waafaqo oo imaamku hadduu aayatu sajdadii uu sujuudana waa inuu la sujuudaa haddii imaamkii uusan sujuudinna keligiis ma'muumku inuu aayaddaa sajdada ee la akhriyey uu keligiis u sujuudo looma ogoloo salaaddii uga burayso asna inuu raaco ayaa lagama maarmaana marka waa sidaas macnuhu wa an yutaabica inuu raaco ayaa shardiga ma'muumkii hu imaamka fiiha afcaashii uu ku raaco ficiladii salaada wa an yajtamica inuu la kulmaa shardiga ma'muumku macahu imaamka la jirankiisa fii makaanin boos uu kula kulmo makaankoo waaxidin keligii ah haddii aysan masjid ku tukanayn oo imaamka iyo ma'muumku aysan masjid ku tukanayn hal meeli waa inay kulmisaayo masaafada u dhaxaysaahi waa inaysan ka badan saddex boqol oo dhudhun imaamkan iyo ma'muumkan masaafada u dhaxaysa ama masaafada safka ugu dambeeya ama labada shaksi ama labada saf u dhaxaysa weeyaan oo qofkan ma'muumkaa waxaa imaamkiisii booskiisa u jooga safkaa ka horreeya ama qofkaa ka horreeya oo kale qofkaas markaa safafkaa safka ugu dambeeya ee meesha bannaanka ah oo barxadda ba meel bannaan ah oo barxada ayaa lagu tukanayaa safkaa safafka ugu dambeeya baa qofkan wuxuu u joogaa imaamka booskiisii oo kale hadduu safkaa inta ka go'o uu ka gadaal maro oo uu safkaas aad iyo aad uga fogaado oo saddex boqol oo dhudhun ka badan uu usii jirsado way uga buraysaa salaa waa shardi marka inuusan ka fogayn baa shardiyahoo saddex boqol oo dhudhun ka badan inuusan u jirin safkaa safafka ugu dambeeya oo booska imaamka oo kale u jooga haddii ay masjid ku tukanayaan intay rabaan ay isku jireen wax shardiya ma leh laakiin haddii ay meel bannaan ay ku wada tukanayaan masaafada u dhaxaysa imaamka iyo ma'muumka ama masaafada u dhaxaysa safkaa safafka ugu dambeeya iyo ma'muumkan gadaal ku tukanaya waa inaysan saddex boqol oo dhudhun ka badnayn weeyaan marka wuxuu yidhi wa an yajtamica waa inuu la kulmaa ma'muumku macahu maca alimaami imaamka la jirankiisa fii makaanin boos waa inuu kala kulmaa makaanka waaxidin keligii ah hal makaan oo qura oo aan masaafada intaa le ee ka badan aysan u dhexayn imaamka iyo ma'muumka ama ma'muumka iyo safka ugu dambeeyo booska imaamka u joogo kale waa inuu makaankaa kula kulmaa wa anlaa yataqadama ma'muumku waa inuusan ka hormarin caleyhi cala alimaami imaamka waa inuusan uga hormarin fiihi fi lmakaani makaanka iyo mawqifka meesha la taagan yahay imaamku waa inuusan ma'muumka ka sii horrayn inuu imaamku horreeyo ama ay sinmaan oo labadooda ay siman yihiin taas ayaa la doonayaa ee ma'muumkii haddii uu imaamka ka hor maro salaaddii way ka buraysaa markaas salaaddii way ka buraysaa ciribtiisu inaysan ciribtiisa ka hormarin ayaa la rabaa haddii ay taagan yihiin oo ay istaag ku tukanayaan cirbaha ayaa la fiirinayaa marka waa inuu ma'muumku ka dambeeyaa imaamka ama uu la siman yahay inuusan ka hormarin weeyaan shardigu wa anlaa yataqadama waa inuusan uga hormarin ma'muumkii caleyhi cala alimaami imaamka waa inuusan uga hormarin fiihi fi lmakaani makaanka makaanka iyo mawqifka la taagan yahay waa inuusan ma'muumku uga hormarin imaamka wa anlaa yataqadama waa inuusan kala hormarin haddana ma'muumkii caleyhi cala alimaami imaamka fi lafcaali ficla taqaduman horumar kaasoo faaxishan fool xun walaa yataahara waana inuusan ka dib dhicin canhu can ilimaami imaamkiina waa inuusan ka dib dhicin fiihaa afcaashiina waa inuusan imaamkii kala gadaal marin kadalika sidaas oo kale ficilada salaada ee la samaynayey imaamka waa inuusan imaamka ka hormarin ma'muumku ama uusan ka gadaal marin weeyaan laba rukni oo xidhiidha haddii uu ma'muumkani imaamkiisa kala hormaro salaaddiisii waa buraysaa labadaa rugni ha gaagaabnaadeen ha dheeraadeen farqi ma kale lahan imaamkiioo weli qiradii aqrinayo istaaggii ku jira oo weli qiradii wada baa ma'muumkii inta iska tegay buu rukuucay rukuucdii inta ka laabtuu ictidaalay oo samic allaahu yidhi sujuud buu haddana ma'muumkii u hoobtay oo sujuuddii ayuu u dhowaaday ayadoo weli imaamkiisiina uu qiradii u taagan yahay salaaddiisii waa burtay maxaa yeelay laba rukni ayuu kala hormaray oo ficliyeyn ah ayuu imaamkiisii kala hormaray salaaddiisii waa burtay wax cudurdaar iyo cudurdaar la'aan ma kala qaadna laba rugni mid dheer iyo mid gaaban ma kala qaadna ama waxa wuxuu sameeyey imaamkii baa la gadaal maray ma'muumkii aan idhaahdee ma'muumkii baa wuxuu imaamkiisii kala gadaal maray labadii rukniya lasoo sheegay ayadoo wax cudurdarayna aysan jirin imaamkii oo imaamkii ayaa rukuucay iyadoo weli ma'muumkii uu qiradii wado imaamkii rukuucdii buu ka laabto waa ictidaalay haddana sujuud buu aaday imaamkii welina ma'muumkii qiradii buu u taagan yahay wax cudma jirayna ma jiro salaaddiisii way buraysaa ayana masaladii hore oo kale lamid tahay haddii cudurdaar marka uu meesha yimaado oo ma'muumkan loo cudur daarayo uu cudurdaar leeyahay waxaa loo ogol yahay saddex rukni inuu imaamka kala gadaal maro saddexdaa rukni oo dheerdheer saddex rukni oo dheerdheer inuu imaamka kala gadaal maro ayaa loo ogol yahay oo imaamka uu kala dib dhaco haddii cudurdaar uu meesha yaallo ma'muumkii baa wuxuu yahay tusaale ahaan qof badiicul qiraa ah qof qiradii la daahaya weeyaanoo carab culus ama imaamkii baa dheereeyo aad iyo aad qiradii u boobsiinayo aad iyo aad u dheerey cudurdaar marba haddii uu meesha yimaado saddex rukni ayaa loo ogol yahay ma'muumkani inuu la dib dhaco saddexdaa rukni oo dheer dheer oo arkaanta ayaaba loo qaybiyaayo rukni dheerban aban rukniga dheer waxaa laga wadaa waa rukniga maqsuudun bidaati ahoo asaga goonidiisaba loogu qasdayo rukniga gaabanna waa ruknigii lagu kala sooco laba rukni rukuucda oo kale waa maxaa yeelay rukni goonidiisa loo danaynayo weeyaan ictidaal ictidaalka ka dambeeya samic allahu liman xamida la odhanayo laga kor noqonayo rukuucda waa rukni gaaban waa rukni lagu kala saarayo rukuucdii iyo sujuuddii sujuuddii waa rukni dheer fadhiga labada sujuudood lagu kala saarayo o udhexeeyahay waa rukni gaaban saddex rugni oo saddex rugni oo dheerdheer waa inuusan kala dib dhicin imaamkiisa haddii loo cuduro xataa cudurdaar loo sameeyo oo waxay noqonaysaa asagoo weli qiradii u taagan ma'muumkii cudurdaarka lahaa baa imaamkiisii rukuucay oo rukuucdii dhammeeyey waa hal rukniyoo dheer walay ictidaalay ictidaalkaa xisaabin sujuuddii koowaad buu la yimid waa rukni labaad oo dheer fadhigii dhexe ayuu fadhiistoo labada sujuudood u dhexeeyey ha xisaabin asna sujuuddii labaad buu aaday oo la yimid waa saddex rukniyoo dheer dheer sujuuddii ayuu ka soo laabtay iyadoo kiina weli taagan yahay saddex rugni oo dheerdheer buu kala hormaray soo maahan salaaddiisii way buraysaa markaasna marka ay sidaa dhacdo marka laba mid laga rabaa ma'muumka si aan salaaddu uga burin markuu imaamku uu ruknigii saddexaadba guda galo dii rugni oo dheerdheereed waa kii loo cuduray ee cudurdaarka lahaaye inla sameeyo imaamkanba uu salaaddii ka goosto iyo imaamkaasi meesha uu marayo inuu ugu tago uu ku waafaqo hadhowtiina hal ragco uu dib kala yimaado labadaasunbuu mid samayn karaa wax kale ma samayn karo ma loo ogola meeshaas imaamku joogo inuu ugu yimaado hadhowtiina hal ragco uu dib kala yimaado iyo inuu mufaaraqa niyoodo imaamkan uu salaaddii ka furto uu ka goosto labadaas maahane si kale haddii uu sameeyo salaaddii baa uga buraysaa wa an laa yataqadama marka waa inuusan ka hormarin ma'muumku caleyhi cala alimaami imaamkii waa inuusan kala hormarin fil afcaali ficilada taqaduman horumar horumarkaasoo faaxishan foon waa laba rugni iyo ka badan hal rugni haddii uu kala hormaro salaaddii uga buri mayso halkaa rugni ee laba rugni oo xiriira weeyaan oo isku xigta walaa yata'akhara imaamkuna waa inuusan kala ma'muumku waa inuusan kala gadaal marin canhu imaamkii xaggiisa fiihaa afcaashii waa inuusan kala gadaal marin kadalika sidaas oo kale ta'ahur fool xunna waa inuusan la daayanoo imaamkiisa uusan ka dib dhicin walaa tasixu imaamatuluntaa shardigaana waxaa weeye wa an laa yakuuna alimaamu anqasa min alma'muumi bisifatin daatiya imaamku waa inuusan ahayn mid ka hooseeya ma'muumkan oo sifo daatiyana uga hooseeya imaamka iyo ma'muumka waa inaan imaamku uusan ka hoosayn ma'muum oo rag oo rag iyo dumar tusaale ahaan gabadhii imaam uma noqon karta ninkii shardiga waa sidaasoo kaasuu sheegayaa marka wuxuu yidhi walaa tasixu asixi mayso imaamatu lunthaa haweenaydii imaam noqoshadeeda ilaa linnisaa'i haweenkiina imaam u noqoto maahane raggii imaam uma noqon karto haweeni walaa imaamatulkaafiri gaalkii imaam noqoshadiisuna soo qof saxaysoo qof gaalana salaad laguma xiran karo walaa man walaa imaamatu man qof imaamnimadiina ma ansaxayso qofkaasoo laa yumayizu aan wax kala soocayn cunugii yaraaye aan waxba kala garanayn ee sabigii yarka ahaaye hayru mumayiska ahaa majnuunkii waalnaayo aan waxba kala garanayn iyo salaad laguma xiran karo walaa man qof imaam imaamnimadiisuna ma ansaxayso laa yumayizu aan waxba kala soocayn walaa man qof imaamnimadiisuna ma ansaxaysoo laguma dayan karo kaasoo yubdilu beddelaya xarfan xaraf xarafkao min alfaatixati faatixadii ka mid a bixarfin aakhara xaraf kale ku beddelaya waa qofkii la odhanayo ummiga haddii uusan ma'muumkuna sidaas oo kale isagoo kale uusan ahayn weeyaan laba ummi waa isku xidhan karaan marka laakiin qof faatixadii wanaajinaya oo faatixadii sidii ay ahayd u akrinaya oo aan waxba dhimayn faatixada xuruufteedii iyo midkaan u faatixada xuruufteedii iyo nidaamkeedii wax ka oo xa oo xaraf xaraf kale ku beddelaya iskuma xihan karaan labadii isku mid oo laba afhabartilaahi labadii ummi waa isku xihan karaan ayagu walaa man qof imaamnimadiisna uma ansaxayso qofkaasoo yubdilu ku beddelaya xarfan xaraf xarafkao min alfaatixati faatixada ka mid a bixarfin xaraf kale ku beddelayo aakhara kale wal afdalu sida fadliga badani an yakuuna alimaamu imaamku inuu yahay weeyaan faqiihan mid fiqhi yaqaana qof kasma leh oo axkaamta yaqaana caaliman ku cilmi leh oo yaqaana biaxkaami salaati salaada xugumyaalkeedii iyo waljamaacati jamaacada xugumyaalkeeda waxaa sunnadu ay tahay imaamku inuu yahay qof faqiiha qof fiqhigii yaqaano weeyaan fahamkii diinta islaamka qof yaqaana inuu yahay caalim ahoo haddana garanayo ku cilmi leh salaada axkaamteeda iyo jamaacada walafdalu sida fadliga badani an yakuuna alimaamu imaamku inuu ahaado weeye faqiihan mid kasma leh kaasoo caaliman yaqaana biaxkaami salaati salaada xugumyaalkeeda iyo waljamaacati jamaacada xugumyaalkeeda yaqaana wa an yakuuna inuu ahaado weeye sida fadliga badani imaamku min khiyaari naasi dadka kuwooda wan wanaagsan inuu ka mid ahaado fi daati xagga daatada iyo muuqaalka iyo wannasabi xagga nasabka abtiriska iyo wasifaati xagga tilmaamahaba qof wanaagsan oo daatadiisu ay wanaagsan tahayoo qof akhyaara ahoo wanaagsan ah oo zaahid ahoo wanaagsan nasabkiisuna uu wanaagsan yahay oo dadka alubeytka iyo dadka wa wanaagsan oo akhyaartaa ah sifaadiisa iyo tilmaamihiisuna ayoo dhaqamo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo dabeeco wanaagsan iyo dadkaa tilmaamaha wan wanaagsan leh inuu ka mid noqdo taas ayaa haddana sii fadli badan wa an yakuuna inuu ka mid ahaado ayaa fadli badan imaamku min khiyaari naasi dadka kuwooda wanaagsan fi daati xagga daatada iyo wanasabi xagga abtiriska iyo wasifaati xagga tilmaamahaba wallahu subxaanahu wa tacaala aclam